habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha jannaayo ee sannadka labada kun iyo labaatankana waa afar iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan geerida fanaankii weynaa allaha u naxariistee daa'uud cali masxaf maalmahan uu yar aad buu xanuunsanaa xanuun dee uu isagu aad yar qarsanayay baa ahayda laakiin uu intaa yeelasanayay kadib maanta ay kiisii noqotay isbitaalka weyn ee siga ayuu ku geeriyooday waxaa intaan hadda ogahay waxaa nala joogtay gabadh uu qabay iyo gabadh ay dhashay baa nala joogay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka war waxaa la rabaa dadka waddanka dhibaatada deegaanka ka jirta dad wax ka qabta ayaa la rabaa dadkaasina waa inay noqdaan dad iswaafaqsan oo is-ogol maxay tahay faragelinta iyo gacmogacmaynta galbiga ku jira ahayd dadka siyaasiyiinta ah ee danaha leh ee maaragtay xilalka doonaya ama murashixiinta ah dhismihii maamulkan hadda meesha uu marayo proseska meel fiican buu soo maray
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay jidka u dhexeeya balcad iyo jowhar maanta sida idaacadda v o a u sheegeen ila wareedyo ku sugan magaalada balcad qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliya oo marayay deegaanka sayga oo waqooyi ka xiga magaalada balcad qaraxan ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen askar dhowra oo ka tirsan ciidanka gurmad ayaa sidoo kale la sheegay in uu ku wajahan yahay halkaasi islamarkaana askarta dhaawaca la doonayo in halkaasi laga soo daadgureeyo wixii faahfaahin ay kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe maanta oo jimco ah ayaa ah maalinta u dambaysa ee soo bandhigista doodda dacwadda xilka qaadista madaxweyne donald trump ee ay jeedinayaan sharcidejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee dhegeysiga dacwadda maxkamadaynta ah ee ka socoto aqalka sanadka in xafiiska laga eriyo trump ayaa ah mid adag maxaa yeelay waxaa jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin aqalka sanadka laakiin weli taasi kama aanay joojin in dimuqraadiyiintu ay jeediyaan codsiyo qiiro leh oo ay kaga dalbanayaan in xubnaha sanadku ay xilka ka xayuubiyaan madaxweynaha haddii aynaan dan ka lahayn waxa saxan waan lumaynaa haddii aynaan runta dan ka lahayn waan lumaynaa ayuu khudbadiisii khamiista ee sanadka ku sheegay madaxa guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose aadam shiif jeral nadler oo ah mid ka mid ah xubnaha guddiga dimuqraadiyiinta hogaaminaya dacwaddan ayaa sheegay in doodda trump ee ah inaan xilka laga xayuubin karin ay tahay mid khatar ah oo aan macno badan samaynaynin dacwadda ayaa haatan hortaalla aqalka sanadka halkaasi oo boqolka xubnood ee aqalkaasi ay leeyihiin go-aanka kama dambaysta ah ee in madaxweynuhu uu galay dembi uu xilka ku weyn karo iyo in kale madaxweyne trump ayaa lagu eedeeyey inuu ku cadaadiyey dowladda ukrain inay furto baaritaan lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden kaasi oo ah ninka loo badinayo inuu kula lolomatran trump doorashada novembar labadakuniyolabaatanka iyadoo sidoo kalena lagu eedeeyey inuu xayiray taageero militari oo loogu talagalay ukrain ilaa uu madaxweynaha dalkaasi volodimir zelenski uu si bablig ah ama si furan oo ugu dhawaaqayo baaris ka dhana biden iyo wiilkiisa hunter
kumanaan qof oo taageerayaasha wadaadka ciraaq ee muqtada sadar ah ayaa maanta isugu soo baxay magaalada bakhdad ayaga oo ka qaybgalaya dibadbax lagu dalbanayo in ciidamada maraykanka laga eriyo dalkaas naga baxa kuwa soo duulay waxaan rabnaa madax bannaaniha ayay ku qaylinayeen dibadbaxyaasha oo isugu jiray rag dhalinyaro carruur iyo haween wakiil ka socda muqtada sadar oo ka hadlay dibadbaxa ayaa akhriyey bayaan ka soo baxay wadaadkan saameynta badan ku leh ciraaq bayaanka ayaa ku baaqay in dhammaan ciidamada shisheeye ay ka baxaan ciraaq in laga laabto heshiiska amni ee ciraaq ay kula jirto maraykanka in hawada ciraaq laga xiro militariga maraykanka iyo in madaxweynaha maraykanka donald trump uusan si kibir ah ula hadlin siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciraaq sida qoraalka lagu yidhi haddii dhammaan arrimahan la fuliyo waxaa maraykanka ula macaamilaynaa sida dal aan soo duulin haddii kale waxaa loo arki doonaa dal cadow ku ah ciraaq ayaa lagu yidhi bayaanka joogitaanka ciidamada maraykanka ee dalka ciraaq ayaa arrin xasaasi ah noqotay tan iyo markii diyaarad daroon ah ay ku dishay meel u dhow garoonka diyaaradaha baqhdaad jenaraal sare u dhashay dalka iiraan oo lagu magacaabay qaasim suleymaani iyo hogaamiye ku-xigeenka kooxda ashaxad ashacab ee shiicada dalka ciraaq
xaakiim federaali ah ayaa ku xukumay nin u dhashay dalka libiya xabsi dhan sagaal iyo toban sano dowrkii uu ka qaatay weerarkii sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee magaalada bengazi ee dalka libiya halkaasi oo lagu dilay afar ruux oo maraykana uu ku jiray safiirkii maraykanka ee dalkaasi christopher stephens guddi xeerbeegti ah ayaa sanadkii hore waxay mustafa al iimaan ku heleen dembigaasi ah inuu qeyb ka qaatay weerarkaasi xukunka iimaan waxa uu fariin adag u dirayaa kuwa isku dayi doona inay ku kacaan falal guruucan ayuu qoraal uu soo saaray ku yidhi xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bompeyo jose leo oo ah xeer ilaaliya dowladda maraykanka ah ayaa sheegtay in xukunka iimaan uu xusuusin u yahay in badqabka muwaadiniinta maraykanka haddii ay gudaha dalka joogaan iyo hadday dibadda joogaanba uu mar walba yahay mid ahmiyadda koowaad leh iimaan ayaa loo soo duuliyay dalka maraykanka kadib markii ciidamada maraykanku ay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ku qabteen liibiya wuxuu noqonayaa qofkii labaad ee loo xukumo weerarkii bengazi axmed abu khataala ayaa horey loogu xukumay labaiyo labaatan sano oo xabsi ah duurkii uu ka qaatay weerarkii magaalada bengazi
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a allah u naxariistay waxaa maanta magaalada jigjiga ee caasimadda maamulka soomaalida ku geeriyooday fanaankii daa'uud cali masxaf waxa uu daa'uud caan ku ah kabanka mulaxanka iyo heesahaba haddaba saare ciidla nuurha ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadkii yaqaanay warbixintan ayayna nooga diyaarisay allaha u naxariistay daa'uud cali masxaf wuxuu ku geeriyooday magaalada jigjiga maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka janawari sannadka labada kun iyo labaatanka waxaanu ku geeriyooday cusbitaalka weyn ee magaalada jigjiga sida uu ii sheegay liibaan maxamuud axmed oo ku magac dheer liibaan jigjiga kana mida bahweynta fanka soomaaliyeed ee magaalada jigjiga walaalo jigjiga wuxuu yimid kun iyo lix iyo tobankii yimid waxoogaabuu joogay xaaskiisiina yar oo uu qabay iyo gabadh yaroo ay dhashayna way joogeen ilaa iminka maanta way nala joogeen wuu yar noqday wuu soo noqday haddana markaa soomaaliyuu tegay may jabuuti buu aaday uu ka soo noqday waan gartaa kadib rasmi wuxuu degan yahaa jabuuti laakiin halkan socdaal buu ku iman jiray xaaskiisuna waa u joogtay maantana ilaahay tiisiiba ku keenay oo uu ku geeriyooday maalmahana wuu yar uu aad buu xanuunsanaa xanuun dee uu isagu aad yar qarsanayay baa ahayda laakiin uu dayeelsanayay kadib maantay tiisii noqotay isbitaalka weyn ee jigjiga ayuu ku geeriyooday xaas intaan hadda ogahay waxaa nala joogtay gabadh uu qabay iyo gabadhay dhashay baa nala joogay qooladii kalena waxay joogaan muqdishoay nagala soo hadleen wixii daawidiyo marka ilaa imisadii buu dhintay qiyaastii saacadda maad xasuusataa wuxuu dhintay labadii iyo barkii duhurnimo ee maanta ee xilliga geeska afrika ha xilliga geeska afrika hadda caruurtii baa soo socota iyo ehelkii baa soo socda aan wargelinay berri haddii ilaahay ma ay imanayaan xukuumadda deegaankuna aad bay isu hawshay oo booliiskii iyo kooxihii fanka iyo baabuurtii iyo wixii oo dhan baa la hawlgeliyey iyo dawladdii hoose aaskii bay qabaan inay si maamuus qalan ay u dhigaan marka ehelkiina waxaa laga sugayaa in xamar la geeyo oo lagu aaso iyo in halkan jigjiga lagu aaso go-aanka eheladu halkay ku gaadhaan ayaa lagu aasayaa hadda iyagaa war laga sugayaa allaha u naxariistay daa'uud cali masxaf waxay soomaalidu si weyn ugu xusuusataa kaalintii uu kaga jiray fanka iyo suugaanta soomaaliyeed isagoo gaar ahaan caan ku ahaa tumista kabanka amaba gitaarka samaynta laxanka ama habdhaca heesaha iyo luuqdiisa toolmoon oo uu ku luuqayn jiray heesaha qaarkood mustafe maxamed weris mustafe kiiko oo ah laxamiiste iyo fanaan muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen ayaa ka warramaya taariikh nololeedkiisa horta innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kolley waa la wada dhimanayaa wadadaa waynu haynaa daa-uud waxa uu ku dhashay jawhar halkaasuu deganaayo uu ku barbaaray sida aanu sheekada ama isagu in badan iiga sheekeeyey isaga iyo maxamed aadan abdiid jamuuri koox badan ay halkaa ku jireen ay ka mid ahayd gabadh uu qabi jiray xaaskiisa allahu naxariistee shoofta cabdikariim koox bay ahayd halkaa joogtaa sida uu ii sheegay cumar shuuli maraanu sheekaysanay isaguba uu ii sheegay waxa fanka kusoo daray dhinaca xagga waaberi ilaa siddeetankii ninka la yidhaahdo cumar shooli maanta waxaa laga yaaba inuu nool igu i maqlayo daa-uud in badan baan wada shaqaynayna hargeysu nagu yimid adigu labiyii siddeetankii dabayaaqadiisii isagoo la socda koox badan dabeed oo halkaa laga soo bedeliyo markii isagu la keenay tiyaatarka hargeysa halkaasaan isku baranay anigu markaa saaxiib baanu ahayn aad iyo aad dadka aanu iskugu fahano ee aanu isnaqaanabu ahaa in badan baanu isnaqaanay markii dambe xamar baan tegey dadkii aad iigu soo dhaweeyey xamar inaanu macruuf ka noqonay buu ahaa waxaan joogay guurkiisii oon anigu weliba aan maaragtay goobjoog oo ahaa uu guursaday leyle cumar dhuule saaxiib baanu ahayn intii ibni aadan isiqaaniyo intii laba nin oo saaxiibo wada shaqeeya isiqaana baan aada isku isku ahayn shaksi aada u wanaagsan buu ahaa wuxuu ahaa dadka ugu fiican cuudka kabankaa la tumo mulaxan buu ahaa wanaagsan oo qaali ah oo laxan numcaan heesaabuu ahaa gitaaristuu ahaa oo uu ku fiicnaa fanka qaybtu kaga jiraba aada iyo aad buu ugu fiicnaa qof walbana maalin buu ka tegayaa in badan oon aniga isagu wada naqaanini way tegeen inaguna waa ka daba tegayna haddii ilaahay qadaro ilaahay waxaan uga baraya naxariistii janno inuu ilaahay siiyo ahad
allah u naxariistay daa'uud cali masxaf wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyey ku noolaa magaalada jabuuti waxaana ka waraystay fanaanka weyn ee soomaaliyeed cabdinuur allaale oo ay muddo dheer is yaqaaneen sidoo kalena muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka wada shaqaynayeen magaalada jabuuti
inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun oo ka dhammaan waxaan ka xusoo dirayaa dhammaan eheladii au ka baxay iyo qaraabadii gaar ahaana fanaanka soomaaliyeed ee adduunka ku kala nool daafiheeda ayaan taxsi buuxda uga dirayaa daawud cali mascaf kulli nafsi daaaqata mawd naf walba wada dhamanaysaa dhimashada marka waxaan leenahay ilaahay naxariisana allaha siiyo isaga daawud kulley waa laiska dawan adinta baa lagu kala horeeyaa marka waxa weeye intaan anigu dee marxuumka ka aqaanay waxa weeye kulley muqdisho ahaan iyo hargeysa ahaan iyo jabuuti ahaanba xoogaa baan ka ogaa sida aan warka ku qabo meelaha shan iyo todobaatanka afar iyo todobaatanka waktigaasuu bilaabay sanka oo muqdisho ku bilaabay ururka dhalinyarta uu ku jiray heesaana uu ahaan jiray markaa isuna kamankaba baraniyo gitaarka isagoo heesaamiyo wuxuu ku jira ururka dhalinyarta ku jira ayuu soo galay gobolada waaberi taxaan baa laga qaaday sidaasuu gobolada waaberi kusoo galay muqdisho halkaasi waa yani sugalitaankiisii wuxuu yimid hargeysa muddo ayuu tiyaatarku ka shaqaynayay muddo aada u badan baan la kulnay daawud daawud wuxuu ahaa ilaahay naxariis janna allah ka waraabiyo nin musiishan ah nin madaxiniise ah heesaada warka dambe bilaabay ahay laakiin nin cudub cudubada fanka hayo mid kamida buu ahaa ilaahay naxariis janna allah ka waraabiyo marka hargeysa muddo badan baan isku kulanay ruwaadihii badnaa iyo maxinadii badnaa hargeysa lagu sameeyey kabadha buu ahaa labadii kun wuxuu tegay magaalada jabuuti shirkiibuu ka qayb galay soomaaliyada labada kun lagu qabtay jabuuti anu markaa jabuuti waan ka maqnaa waxaan joogay london asshawirkiisa waan la socday shirkii kasoo qayb qaatay shirkii markaa uu dhamaaday daawud cali saxab allah naxariista wuxuu kamid noqday shaqaalaha dalka ee jamhuuriyadda jabuuti siiba akaadimiga dhaqankiiyo hiddaha wasiirka dhaqankiyo hiddaha hoostaga oo fanaaniinta ah ayuu wax ka yar berberi jira kamanka akademiga misida gaar ahaana waxa waxaa ka ahaa yani kooxda qaranka ee gacan macaan oo madaxtooyada ka shaqeysa allah u naxariistee daa'uud cali masxaf wuxuu caan ku ahaa guud ahaan geyiga soomaalida waxaanuu muddooyin kala dambeeyey ka shaqeeyey magaalooyinka waaweyn ee soomaalida sida muqdisho hargeysa jabuuti iyo jigjiga oo uu maanta ku geeriyooday
aad ay u mahadsan tahay saare ciidleh oo warbixintaasi inooga diyaarisay geerida iyo taariikhdii faneed ee allaha u naxariista ee daa-uud cali masxaf oo maanta ku geeriyooday magaalada jigjiga markana aynu idiin soo qaban mid ka mid ah heesihii ugu caansanaa ee daa-uud uu ku luqay
codkaasi baxsan wuxuu ahaa allaha u naxariistee fanaankii weynaa daa-uud cali masxaf oo maanta ku geeriyooday jigjiga dowlad deegaanka soomaalida etoobiya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaannu ku eegaynaa arrimaha maamul samaynta galmudug iyo xaaladaha kala duwan ee ku xeehan markii ugu horraysa waxaa la aasaasay maamul goboleedka galmudug sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka markaasoo madaxweyne loo doortay cabdikariin xuseen guuleed doorashadii xilligaasi waxay dad badani u arkayeen inay ahayd hannaan ay dowladdii xilligaas sii jirtay ee madaxweyne xasan sheikh ay saamayn weyn ku lahayd islamarkaana ay awood dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ay isugu geysay si ay u soo saarto musharax ay wadato tan iyo markii maamulkaasi uu dhammaystirmay ma jirin howl ka badan soo xulistii xildhibaanadii federaalka oo u hirgalay arrimaha bulshada iyo ammaanka ayaana waxba iska beddelin sidoo kalena deegaanadii ay al-shabaabku gacanta ku hayeen ayaan waxba laga xoray kadib markii xilkaasi uu iska casilay madaxweynihii galmudug ee xilligaas cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxaa isla xilkaasi loo doortay inuu qabto axmed ducaale geelle xaaf inkastoo uu la heshiiyey maamulkii ahlu sunna oo maamulkii isaga ka horreeyey ay ishayeen islamarkaana caasimaddii kumeel gaarka ahayd ee cadaado loo soo wareejiyey dhuusamareeb halkaana uu ku shaqaynayay haddana ma jirin wax intaas dhaafsiisan ah oo ay soo kordhisay dowladdaasi mar kale ayaa sannadkii tegay ee labadii kun iyo sagaal iyo tobanka waxay dowladda federaalka bilowday olole ay ku doonayso inay maamul uga soo dhisto galmudug iyadoo bilooyin ay galmudug ka jirta xaalad maamul la'aan waxaana magaalada dhuusamareeb buux dhaafiyey siyaasiyiinta dowladda ku dhowdhow iyo wakiilo gaara oo gobolka ka soo jeeda kuwaasoo ololo ballaaran ugu jiray sidai ay galmudug u yeelan lahayd maamul saaxiib la ah dowladda oo aan la olog noqon maamullada jubbaland iyo puntland oo ay dowladda ishayaan sidoo kalena siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa gobolka iyana gaaray iyagoo dhinaca kalena ololo ka dhan ah kuwa dowladda la ologa ah halkaasi ka wada toddobaadkan ayay ahlu sunna ku dhawaaqday haddaba inay ka baxdo oo aysan lug ku yeelanaynin hanaanka doorashada galmudug sidoo kalena waxaa ku raacay qaar ka mida musharaxiinta u taagnaa xilka madaxtinimada galmudug oo sheegay inaanay galaangal u lahayn xildhibaanada oo hanaanka doorashada uu hadda u muuqdo mid aysan cadaalad ka helaynin haddaba galmudug ma u muuqataa mid ka samata baxaysa dariiqii hore ee ilaa iyo xilligan keenay inay isjiijiid ku soo gaarto mise waxa ay ku talin doonaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanadaasi in khilaafyada hadda muuqda xal loo helo si dadka reer galmudug ay u helaan maamul loo dhan yahay islamarkaana iyaga u adeega barnaamijka waxaa marti inoogu ah faaqidaada toddobaadka oo ka qayb galaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka muddo fogna ka soo shaqaynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah haddana ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wehliye oo isna ka mida xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah islamarkaana goor dhoweyd iska casila xilka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha kana mida musharaxiinta galmudug aan ku hormaro xildhibaan cabdixakiim bal inuu si kooban nooga waramo halka uu marayo dadaalka maamul u dhisida galmudug aada umaasan tahay walaashay falastiin waan ku salaamaya adiga iyo xildhibaanka iyo profesor wacantimid oo dhammaantiin salaamaya dadka soomaaliyeedna dhegeysanaya iyo diyaweena waa salaamaya igana maalmahan kale un hawsha dhismareed ka socotay waxa weeyaan dee hawshii sideed bilod muddo ah lasoo waday maamul dhisada galmudug in dib loo dhisa galmudug kusaabsanayd iyadiina waxaan umalaynayaa xilli dheeraa la geliyey laakiin hadda meel fiican ayay soo gaartay maanta waxay maraysaa inay galmudug baarlamaan leedahay baarlamaankiina uu guddoonkii doortay wixii la sugaan hadda ay tahay dad walna uu sameeyey doorasho marka wixii kale oo laga sugaa intaa kadib ay tahay in galmudug dib ay u doorto madaxweynihii baarlamaanku inuu madaxweynihii doorto taasaa la sugaya hadda waana rajeynaa insha allah sida ugu baksiyaha badan ayadana jidilkaas iyada la raacay inay usoo gabagabogi doonto marka meel fiicanay maraysaa galmudug sidaan aaminsanahay waana horumar fiicanna wuu jiraa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan cabdulaahi wehliye waa mahadsan tahay walaashay falastiin iyo xildhibaankan waan salaamaya ibrahim sheekh cabdullaahi iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ee na dhegeysanaya waxaan isleeyahay inta badan xildhibaankan ku raacsanahay runtii meel fiican ayuu marayaa broseska dib loogu dhisayo galmudug waad og tahay oo dadaal dheer baa socday oo waktiyo dheer soo qaatay kii ugu dambeeyana uu aada usoo bilowday xilligii ra-iisul wasaaruhu uu yimid galmudug oo qaatay runtii hadda laga joogo muddo toddoba bilood ah meel fiican ayay mareysaa baarlamaankii waa la dhamaystiray guddoonkiina way doorteen guddigii doorashadana waa la sameeyey inkastoo xoogaa xoogaa yaroo khilaaf uu ka jiro oo baarlamaanka dhexdiisa dhanka guddiga doorashada ay ku yaro kala qaybsan yihiin markii intaa laga reebo oo aan ayadana rajeynayno in insha allah maalmaha soo socda insha allah xal laga gaari doono sidoo kale brocessku aada buu ufiican yahay shaqaduna way socotaa waxaan rajeynaynaa in insha allah ay guul iyo meel fiican ku dhammaan doonto waa mahadsan tahay haye shirwa xildhibaanada waan salaamayaa iyo dadkana dhegeysanayaba waana rajo fiican ay muujinayaan oo ah waxaa in wax dhamaanayaan annaga qoladayada bulshada rayidka ahi waxaanu maamul kastoo la dhisayo waxaanu ka sugaynaa in la gaaro maamul laysku raacsan yahay laysku raacsan yahay waxaan ka wadaa qaybaha waaweyn ee markaa ku loolamayahay inay tala ku wada leeyihiin olana inaysan dareemeynin in banaanka la dhigay waxoodii la qaatay waxaan kaloo dareemeynaa waxa weya maamul dadka u shaqaynaya oo aan ahayn maamul dee markii la doorto xamar imaanaya ama magaalooyinka kaleeto ee adduunyada kamida tegaya aysan noqonin marka ujeedadaasi marka aada fiirido iyo sida wax loo dhisayahay waxa weeyaan welwel baa ku gelaya ah war armaan sidii qumanayn wuxu socon oo muxuu ahay dadka qaylinaya iyo buuqaya iyo hadda madaxweynihii waa ka hore ee muxuu ahay xaas axmed ducaale xaggaa ka qaylinaya al-sunna waljamaaca waan ka baxnay bay leedahay qoladii musharaxiinta madaxweynuhu waxay leeyihiin annagu sidaan kuma kala soonaan karin marka sawirka oo labada mudane ay muujinayaan yacni mid oo hawada ku jira ma aha laakiin annaga ujeedada aan leenahay aan leenahay waxa waaye war waxaa la rabaa dadka wadanka dhibaatada deegaanka ka jirta dad wax ka qabta ayaa la rabaa dadkaasina waa inay noqdaan dad iswaafaqsan oo is-ogol
waa mahadsan tahay sida shirwacan hadda uu xusay annaga dadka dhan ay ka warqabaan waxaa jirta in ahlu sunna ay tabasho qabto in mud- in musharaxiinta qaar ay qabaan in- inaanay ku kalsoonaan karin nidaamka horey usoo martay galmudug dowlad dhexe oo doorashooyinka gobolada intay gacmo gacmaysa haddana cilada ay ka soo baxaan laysku khilaafo ay wax ka imaan waayaan xildhibaan cabdixakiim ma isleedahay maamulka hadda meesha laga dhisaayo iyo saameynta iyo gacmaha faraha badan lehe ku jira galmudug wuxuu u horseedayaa nidaamkii ay u baahnayd ee wax u qaban lahaa hore horta inaan si dhaba isula qiimeyno ee, maxay tahay faragelinta iyo gacmo-gacmeynta galmudug ku jira ahayd Ee, dadka siyaasiyiinta ah ee danaha leh ee maaragta xilalka doonaya ama murashadiinta ah ama odayaasha dhaqanka ee laga yaabo inay ee, si gaara oo ay iyagu markaas ay bidayeen awoodoodii iyo inay ku jirto ay ay wax u cabireen miya ay maan waxa imageka ama sawirka dhabta ah ay ka jirto galmudug marka waxaas wax ka bedelana ka jira marka taasaa u baahan in la qiimeeyo anigu waan joogay sideedii bilood ugu dambeysay dusmareed ilaa june aan joogay ma u malaynayo inay jirto maxaa la yidhaahdaa hadda faragelin iyo culays lagu hayo eh, galmudug ma filayo inay hadda jirto dowladda federaalka ee doorkeeda ugu joogto halkaana wuxuu ahaa door la saa- door saacidaya ama kaalin oo oo wax ku ool ah oo dhinaca bositiifa galmudug hawsheeda uga shaqeynaysay galmudug heerka ay soo gaartay iyo baarlamaankeedu sidoo kus- wax ma jiraan boqolkiiba boqol la dhihi karo waxa weeyaan eh, dowladan aan doorasho qof la codal la aadaynin oo aysan dadka shacabka codkooda bixinaynin ee qof wakiil uu ka yahay dadkii inuu usoo xusho xildhibaankii iyo sidii la rabo inaynan ahayn mar walba way caddahay laakiin dee sidii lagu soo socday ilaa markii laga soo bilaabo cagta ilaa maanta inta lasoo gaaray hadda baarlamaanka laga dhisay galmudug sida uu kusoo dhismay waxaan isleeyahay waa siyaabaha ugu macquulsan ugu dhow kusoo dhismi karaa marka horta ani waxaan u arkaa positive inay ahayd faragelinta dowladda ay sameynayso inay dhinaca wanaagsan u riixaysay inaanay cidna lagu dulminin hadda barasiskii socday ee wuxuu jira ay wax fiican ahaayeen sidaas darteedna dee natiijada iyo waxa laga sugi karaahay ay noqoto wax dhammaystiraya mid ah oo aynan ahayn eh, maxaa la yidhahdaa wax dhaliil keeni kara inaysan Waa ahayn. Marka mahadsantahay.
waxaan aaminsanahay Mhm.
inay galmudug wanaagsan oo macno leh oo dadka aftari karta oo dhulka cadowga horeyn karta oo eh, maaragtay tanmiir iyo horumar iyo mashaariic ka shaqeyn karta inay imaan kartaan aaminsanahay ayna ka dhalan karta barasiskan hadda socda boqolkiiba boqol markaasna ku kalsoonaa diilaahi ah Een, eh, xildhibaan cabdulaahi wehliye waa waa mahadsantaa runtii horta waxaan rabaa inaan aan ah, sa- saaxiibaday iyo dhammaan ah, shacabka soomaaliyeedba u iftiimiyo Eh, maamulka galmudug wuxuu soo maray eh, marxalado kala duwan Eh, runtii dhibaatooyinka hadda jira ee la dareemayana waa dhibaato ah, sal ahaan kasoo bilaabatay berigii la yableelayay galmudug ee cadaado lagu dhisay eh, laba kun shan iyo tobankii Eh, runtii gobolada qaar oo aan galmudug gacanta ugu wada jirin oo aysan iyadu wada maamulayn loo sameeyo marka oo hadda meeshay dowladda- maraysa aan aan aan aan aan aadno hadda sida ay wax tahay ma tahay nidaam keeni kara galmudug howlgasha oo wixii loo unkay qabata runtii eh, sida ay ku bilaabatay eh, dhismihii maamulkan hadda meesha uu marayo processa meel fiican buu soo maray Eh, tagashooyin way jiri karaan runtii Eh, dad badan oo qabaa-il oo tagashooyin qabaail way jiraan Eh, daldaloolo waa iska jiri karaan runtii laakiin waxaan dhihi karnay ilaa iyo xulitaankii baarlamaanka inkastoo dhaliilo dad qabaahi ay jireen Eh, reer galmudug way aqbaleen sidii baarlamaanka loo soo dhisay iyo sidii loo soo xulay Een, ah, guddoonkiina waa la doortay Een, khilaafku wuxuu bilowday runtii iyo cabashooyinku waxay bilowdeen markii guddoonka la doortay kadib runtii murashaxiin badan ah, ayaa waxay qabaan in eh, xildhibaanada eh, qayb kamida sida loo soo xulay in aysan eh, eh, influence badan dadku aysan ku lahayn ee la- oo oo ay dalbanayeen runtii in la siiyo time beria oo ay ku kaambeyn gareeyaan si ay xildhibaanada u bartaan oo ay aaraa'dooda ugu bandhigaan Ee, sidoo kale waad og tahay oo compromise siyaasadeed baa jiray xildhibaanada labaatan xildhibaan oo kamid ah waxaa soo xulay maamulkii ahlu sunna waljamaaca ee dowladda federaalka ay kula heshiisay Ee, marka waxaan dhihi karaa een, iyadoo tabashooyinkii murashaxiintu inaanay dhex geli karin ee, xildhibaanada ay tabanayeen iyo khilaafkii ka dhashay ee, guddigii doorashada ee la sameeyey inuu xoogaa backlash ah ku keenay
waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa shirwac hay shirwac nidaam horaa lasoo dhisay galmudug ciladihii uu lahaa iyo dhibaatooyinkii iyo saameyntoodiiba waa lasoo arkay sidee galmudugta cusub ay uga samata bixi kartaa waa su-aal fiican falastiin waxa waaye horta waxaanu ogeyn labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaa lagu soo dhisay cadaado sida xildhibaanadu ay sheegeen markii la dhisayana way jiranayd dawladda la dhisayay yani waxaa lagu sameeyey boob hayr caadi ah ayaa lagu sameeyey dad badana xuquuqdoodii la doodsiiyey hanaanku hanaan hufan ma ahayn xildhibaanada lagu soo xulay midka lagu xulay muxuu ahay shirguddoonka iyo magaciisigana wuxuu iska ahaa tusaale oo maaragtay miidiyaha la tusinaya ayuu ahaa hoos ayaa dab weyn ka hulaaqay marka dabkaa hulaaqayay lama tixgelin taasi marka waxay keentay natiijadii ahayd in cudurkii maalinta maalinta ka dambeyda uu weynaado oo muxuu ahay mataqaanaa dawladdii meesha laga dhisay ay shaqayn weydo dadkiina wax adeega u samayn weydo haddana cabsida jirtaay waxa waaye isla sidii ama kasii liidata inay noqoto waayo waxaad arkaydaa dadkii la rabay iyagoo wada fadhiya inay wax wada xaliyaan in midba meel ka qaylimayo ahlusunna waljamaca waan baxnay bay leedahay xaaf halkaasuu joogaa musharaxiintii waa qaylimayaan odayaashii waa qaylimayaan waxaasoo dhanna waxaa keenay waxa waaye hanaankii la rabay in loo maro ayaa si degdega loo dul maray oo ahayd qabaayilku inay hadlaan wada hadlaan wixii hore inay meel isla dhigaan markay meel isla dhigaan qolo walibaahiba inay soo doorato dadkii mateli lahaa iyo siyaasiyiintooda iyo muxuu ahay culimadooda iyo dadkooda kaleeto ganacsatadu ay muhiim tahay dadkaasi inay intay wada fadhiistaan yidhaahdaan war labada xildhibaanaan leenahay ama shanta aan leenahay yaan ka dhiganaa yaana mateli kara oo iyadoo hoos heshiis laga yahay muxuu ahay xildhibaano badan oo laga daba qaylinaya aysan jirinin muxuu ahay laiscaburinaynin in marka hoolka laysugu yimaado madaxdii la doorto waxaa aniga ii muuqanaya yacni in ay jirto yacni dadejin dhicisayn keeni karta waxaad moodaa inay jirto sidii labadii kun iyo lix iyo tobankii loo dhisay oo markaas lagu dhisay boqol kiiba boqol wax dawladda raacsan hala keeno wadadii in la hayo ayaa ayaa muuqanayo wadadaas oo laga leexana maamul dadkaas anfaca lama dhisayo dadku waa inay raalli ahaadaan dadka matalaya oo qaylinaya oo dhanna waa in meel la isugu geeyaa oo dib inta loo wada hadlo waxaa khilaafaadka jira la la dhameeyo hore loo socon karayo in la gaaro waayo haddii sidaan hadda socoto wax lagu dhiso ama cabdixakiim xildhibaan cabdixakiim ou sheegayo yacni cabsi waxaa jirta waxaasi dadka inaysan u shaqaynin waa mahadsan tahay xildhibaan cabdulaahi oo qadku ka go-an waa soo gelin doonaa waxaan siinayaa xildhibaan cabdixakiin xildhibaan cabdixakiin walwalka dadka qaarkiis ay qabaan ma idiin muuqataa falastiin horta arrinta uu ka hadlay xildhibaan cabdulaahi oo bergige murashaxa lafirkiisa murashaxiinta madaxweynaha ku jira arrinta uu ka hadlay oo ku saabsan in kaambeynka iyo waktiga in loo helo inay tahay waxaan umalaynayaa markii la fiiriyo taariikhdii hadda dambeysay ee soomaalida ay wax dooraneysay gudoomiyaha baarlamaanka marka la doorto ilaa inta madaxweyne laga doorto jadwalka sida hadda loo sameeyey galmudug loo sameeyey xilliga ugu dheer inay tahay waan umalaynaya yacni shan iyo toban maalin ayaa udhaxaysa maalinta gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug la dooranayo mana ka dhicin hataa federaalka oo laba boqol sagaatan shan todobaan galaad konton iyo afar aqalka sare ah ay dooranayeen kama ayna dhicin wakti intaa leegin loo inay udhaxayso marka horta deegaan fiicana la bixiyo xagga kambeynka iyo ciddii doonaysa inay kambeyn garayso mana umalaynayo inay dhaliil keeni karto sideetan iyo sagaal xildhibaan oo magaalo yaro dhusmareed la yidhahdo isla jooga aragooda iyo culays keeni karto marka taa intaasaan ka dhiirayay midda hadda ka had oo ka hadlayo shirwax oo ku saabsan in wax la dedejiyey muddo sideed bilood hadda la joogaa dhusmareed sideed bilood marka shaqada maalinba meel laga soo fujinayay ama maalinba meel laga soo xalinayay ma umalaynayo in degdeg la dhihi karo waxa sideed bilood haddii dawladii ay doonayso in iyadu siday rabto u dhisato ama ciday rabto ay keento waxaasi umay baahnayn in waktigaana boodan la geliyo uma baahnayn in lajigaana dan in la bixiyo sideed bilood in laga shaqeeyo lagu soo laabto la fadhiyo dhisanreed uma ayna baahnayn laakiin xeerkan soo gaarsiiyey waxay ahayd wax layskaga saali yahay oo u dhow dadka baahidooda iyo dareenkooda in la abuuro haddana waxay u muuqataa de sidaa hadda aan sheegayno in mana aanan arkin ficlan dee cabasho ku saabsan xagga xildhibaanadii lasoo xulay dhowr kaysay u jireen oo odayaal ay kaqaylqayliyeen oo ay odayaal ka hadleen oo media isticmaaleen laakiin haddii mid walba jaarkiisa loo fiiriyo waxaa dhici karta oo ayna sida saxda oo tahay qof walbaaba inuu qiimo in dhowgu sameeyo dee qof walbaaba idaacaddu ka hadli karaa laakiin qofku muxuu ka hadlay ayay tahay in la qiimeeyo masalan waxaan xasuustaa odayaal nabadoonada reeraha kamida oo hadleen laakiin dee hadalkooda qaar uu ku salaysnaa inay iyagu boqol sodon iyo shantii kamid ahaayeen oday oo maxamed galmudugna inay Waa mahadsantahay. Mhm.
qaarkood aan xasuusta inay ishiida ugu muhiimsan ay ka hadlayeen inay aad alisuma qaadatay kuraastoodii reero kaleeto kuraas ay leeyihiin inay saxiixaan inay saadinayeen marka waxyaabaha noocaas oo kaleeto ayaa ku khaldan xageesa saxda jirta in la fiiriyay u baahan tahay Waa laakiin yaa mahadsantahay.
hadlay iyo maxaa loo hadlay dee lama soo dhamaystiri karo dadka soomaaliyeedna waa waa way hadlaan idaacadana way haystaan ay ka hadlaan marka lama lama wada xakameyn kara waxaan ka hubaa oo brusselskan halkan annaga aan u joogno sida sideeda bilood ee laga soo shaqeeyey inuu yahay cidda maanta dawladda ku dhaliilaysa shaqada ay ka hayso halkan oo ma hayso si gaar ah ay wax u wataan Waa mahadsantahay. Waa kugu soo noqon doonaa.
qof kasta oo siyaasi Ha.
qof oo rabaa jira qof oo oo la jeclaan lahay baa jira inuu inuu inuu xilka qabto laakiin de waxaa la rabaa qofka aad la jeceshahay maxaad u samaysay oo oo awooda ayay tahay muhiimadii inay moogtahay wax lagu waa mahadsantaha waa kugu soo noqonaa xildhibaan Dee- ha xildhibaan cabdixakiin waa kugu soo noqon doonaa Ah.
haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegeynaa toddobaadkan arrimaha galmudug waxaa marti inoogu ah cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee muddada ka soo shaqeynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan muqdisho xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka haddana ku sugan dhuusamareeb iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wehiliya oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah kuna sugan dhuusamareeb goordhoweedna iska casilay xilka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha kana mid a musharaxiinta galmudug Een, xildhibaan cabdulaahi xildhibaan cabdixakiin waxa uu sheegay in wax la dedejiya aanay jirin muddadii ugu dheerayd ee doorashooyinka dalka taariikhda marka la fiiriyana ay tahay tan galmudug oo hadda muddo laba toddobaada xilliga een, guddoomiyaha la doortay iyo xilliga madaxweynaha la dooranaya inay u dhexayso marka maxay taa waxaa is leedahay waa la dedejiyey oo waa ahayd in loo cag dhu- dhul dhigo oo layska waraysto Eh, eh, waa mahadsantahay walaashay Eh, waxaan leeyahay eh, processkii xildhibaanada waktigii lasoo dhisay iyo dib u heshiisiinihii iyo eh, waktii soo qaadatay waa sax fatray qaadatay laakiin runtii wixii lasoo dhisay markii lasoo diyaariyaa la rabay in doorasho lagu galo Eh, waxay u baahan tahay wakti fiican ay u baahan tahay waxay u baahan tahay fursad in laisku siihiyo maadaama xildhibaanadu ay dad cusub oo hadda lasoo kala yihiin in murashaxiinta iyo xildhibaanada cusub fursad laisku siiyay wakti isku qaataan runtii la siiyo ay ay isku bartaan ay ku kala kaambeyn garayaan runtii haddii dee eh, xildhibaankii murashaxiin uusan garanayn aaraadooda iyo fikradahooda iyo waxyaabaha ay ay maaragtay istaraatiijiyooyinkooda uusan fahamsanayn uusan isgaranayn runtii haddii hool doorasho laysku keena la yidhaahdo kala doorta dadka way adkaan doontaa dadaanan kala garanayn si ay u kala doortaan marka degdega laga hadlayaa waxaa waaye in eh, keliya fursad ku filan aan la siinin eh, murashaxiinta iyo xildhibaanadii inay isdhex galaan.
marka waxaa ka wadaa muddada ma aha laakiin xildhibaanada wax dooranaya ayaan galaangal loo lahayn oo meel gaar ah lagu haya Ha- inta badan runtii xildhibaanada la dooranayo ee la- lasoo doortay inta badan eh, eh, dadkii ma- xildhibaan dadkii u kaambeyn gareeyey runtii iyo dadkii ku dadaalay inay xildhibaana noqdaan ayay unbaa weli galaangal u leh Eh, weli bulshada dhexdeeda aada umay soo gelin runtii si ay isku dhex galaan iyaga iyo murashaxiinta kale ee ay aaraa iyo fikrado isku dhaafsadaan Een, haye shirwac meeshaasi waxaa ka muuqanaya labada xildhibaan eh, hadalkooda iyo xaqiiqada meesha ka jirta walow ay waxyaabaha faahfaahintooda iyo magaciisooda ay aada iyaga xoogaarsan yihiin waxaa ka muuqanaya yacni dawlad dhisidii fasaxanimadii ay u baahnayd inay meesha ka maqan tahay in weli eh, muxuu ahay ra'yiga ra'yi tooxsi inuu jiro nin tooxsi baa la dhihi jiro laakiin hadda waayahan dambe waxaa bedelay waxa la yidhaahdo ra'yi tooxsi ayaa bedelay oo qofku waxa uu isagu rabo oo keliya ayaa saxa oo oo muuqda aniga waxaan waxaan arkayaa waxa waaye anigana kaligay maahane bulshada rayidka ah dadka aan doorashada ku jirinin ee jeclaan lahaa in meeshaasi wax la isku waafaqsan yahay hogaan la isku waafaqsan yahay oo dadka u shaqaynaya inuu halkan halkaa ka yimaado wana waxaa noo muuqanaya dadkii waxaas wada samayn lahaa maanta inaysan heshiis ahayn waxaa weliba taas kasii daran inaan heshiisiintoodii lagu mashquulaynin ee waxyaabo kale lagu mashquulayo marka meeshaasi halistaa ku jirta halis siyaasadeed ayaa ku jirta farshaxanimo xumaa ku jirta marka waxa soo bixi doonaahi waxay noqon doonaan waxaan wax weyn ka bedelayn ama kaba sii daran labadii kun iyo lix iyo tobankii waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan cabdixakiim haddii mar musharaxiintii intii badnayd iyo qeyb ka mida dadkii deegaanka degnaa ay cabashadaas qabaan maxaysan adiga iyo dadka kula fekerka ah ee siyaasiyiinta kale aysan idinkugu muuqan in arrintan wada hadal iyo xal loo raadiyo oo aan laga gudbin aad baa umahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan marka hore xildhibaanada horta meel umay xaraysna cidna umay xirna hadda reer jooga sideetan iyo sagaalka ahi xildhibaanadu waxay ka yimaadeen qabaa-il qoysas deegaankan wada degan galmudug ay ka wada yimaadeen murashaxiintuna raha unbay ka yimaadeen marka horta ma filayo cid cid u xiran inay jirto cid cid kori ku haysa ay jirto ilmahooday degan yihiin cafeteriada yimaadaan ay shaah ka cabaan way isu furan yihiin ayagii murashaxiintu way is arki karaan kaambeynkana xilligaa aan sheegana waxaan aaminsanahay xilli ku filan inuu yahay waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo mustaqsaq ka dhawaajiyey oo midda koowaad ay tahay dib u heshiisiinta inaan wakti ku filan la siinin horta dee macluumada hadday naga maqan tahana waa inaan raadinaa haddii ay naga khaldan tahana waa in la saxo laakiin dee xilliga dheer ee halkan la joogay wixii laga shaqeynaya dib u heshiisiin ay ahayd dadka taladani ay ka dhaxayso inay wada fashtaan go-aana gaaraan bay ahayd culimada ahlu sunna oo halkan jooga ayaa la siiyey labaatan xildhibaan iyada oo kii xagga u lahaa labaatanka xildhibaan reerihii xagga u lahaa odayaashii dhaqanka ee xagga u lahaa ee galmudug ay joogaan ayaa iyaga la siiyey inay soo filaan markay soo fileen oo baarlamaankii intii kaleetana odayaashii dhaqanka ay soo fileen oo laysu yimid oo baarlamaankii uu guddoon doortay kadib labaatankii xildhibaan ama qeyb kamida baarlamaanka galmudug meeshuu rabaa ka yimaadeen inay tala gaara iyo ra'yi gaara oo ay cod gaara ay kala soo tashanayaan go-aamada baarlamaanka dhexdiisa inay yeeshaan waxaan umalaynayaa waa ha lagu heshiiyo iyo ha laga wada hadlo maama u baahan maaha galmudug mar hadday yeelatay muasasadan oo hay-addii ugu horreysay ee sharci dejin iguna weyneed galmudug mar hadday abuurantay iyadaas tahay shaqada in loo dhaafo iyaday ku timid compromise iyo wadahadal iyo heshiis la gaaray bay ku dhisantay ku timid laakiin dee iyadii haddii gadaal gacanta looga sii dhago cidda gacanta uga dhegan ee gadaalka uga dhegan ee aan ogolayn inuu baarlamaankaasi isla shaqeeyo ciddaasaa khaladka xaggeeda ka jira dowladana kama jiro murashaxiinta kama jiro murashaxiinta kaliya waxay ku khaldan yihiin oo culayska murashaxiinta uu yahay waxa weeyaan waxay waxay ku qanaacadoodu waxay ahayd inay ku qancaan baarlamaanka waxay ahayd sharciya inay intooda badan waa xildhibaano dadka murashaxiinta ama in kamid aha xildhibaano baarlamaanay ka tirsan yihiin baarlamaan go-aamadiisa cod halbeeriya ku qaataa qabariyada ku qaataa ee lama soo tashto oday lama soo tashto sheekh lama soo tashto muasasa iyo hay-adka mid ka dambaysa marka mar haddii baarlamaankii fariistay oo u fiirsay saddex iyo toban xildhibaan ayaa ayaa guddiga doorashada loo qabtay saddex iyo tobanka xildhibaana guddiga doorashada loo qabtay shan kamid ahaa waxay ka yimaadeen culimadii ahlusunna iyo labaatankii xildhibaan ka yimaadeen sideed madax bay ka timid waxaa dareemi kartaa nisbada marka loo fiirsho baarlamaan lixdan iyo sagaal iyo labaatan kala ahaa xataa haddii laba gurub laga dhigo inaan si cadaalada xataa loo qaydin oo ayaga sadbirsi loo sameeyey waa mahadsantaa waa kugu soo noqon doonaa ma shaqeyn waqtigaan haayo gaari karo go-aamadiisa aqlabiyad kuma qaadan karo maaha cid in lagu qanciyo mana aha in dawlad lagu dhaliilo murashaxa codka raadinaya ee raba inuu galmudug dhexdeeda ka tartamana waa inuu baarlamaankaas aamina oo iyaga wax ka raadiyaan waa mahadsantaa daro iyo anshaxumo siyaasadeed inuu isgarab taaga maaha waa mahadsan tahay haye xildhibaan cabdullaahi weheliye
waa ma waa mahadsan tahay xildhibaankuna waa mahadsan yahay runtii ana galmudugaan joognaa xogogaalna waa unahay galmudug iyo sida waxu socdaan iyo meesha kasoo bilowdeen iyo waxyaabaha jiro hadda taagan runtii waxyaabaha aan la inkiri karinaa jira runtii xildhibaanadu qaababay ku yimaadeen beelo dhaqanay ka yimaadeen beelaha dhaqana ka yimaadeen markay imaanayeenna dad baa galangal u lahaa runtii cabsiyo badan baa jiray oo xildhibaanada ku jiray oo oo xataa usbuucii ugu horreeyey ee adkaatay xildhibaanada in kaarar la siiyo oo qaarkood ay leeyihiin ma kula kulmi karno qofka murashaxa lama kulmi karno ilaa aan kaar qaato haddii kale baarlamaanka laiga saaraya runtii waxyaabo badanaa jiray oo oo oo oo oo xaqaa'iq ahaa jira runtii oo rabay la rabay in wax laga qabto dadkan laisdhexgeliyo runtii waxaan ka warhaynaa murashaxiinta in badan oo kamid a inay hataa intay casuumado sameeyeen ay xildhibaanadii ku beesha ahaa u yeereen ay ku yidhaahdeen xildhibaanadii ku beesha ahaa ma imaan karno waan baqaynaa waxyaabahaas waxyaaba la qarin karo ma aha laakiin waan kala hadalnay runtii ma guddoonka baarlamaanka waxaan kala hadalnay inay u sameeyaan wacyigelin iyo training in loo sameeyo xildhibaanada oo loo sheego waajibaadka xildhibaanimo xildhibaannimada xasaanadooda iyo maxaan ku irahdaa waxyaabaha u qalma iyo waxyaabahaan u qalmin intaba runtii in marka maxaa u sugteen xildhibaan cabdulaahi maxaa u sugteen ilaa laga doorto guddoomiyaha oo haddii ciladahan aad horey u aragteen aad markaas aa u diidi weydeen ama aad uga war falcelin weydeen
runtii ciladaha dad badan oo ka falceliya way jiraan waa dadkiin odayaal fara badan oo oo deegaanka ah ka hadlay oo culeysyo soo fuuleen waxyaabahaas oo dhan waa lasoo maray cabashooyin badan waa la gudbiyey runtii wax badan badan badanna waxaa loogu dulqaadanayaa oo ay tahay runtii in dulqaad badan loo muujiyo galmudug in horta ay lugaheeda isku taagto oo dhisanto boqol kiiba boqol yani wax saxa ma dhismayaan laakiin atleastii boqol kiiba sideetan boqol kiiba sagaashan wax la aqbali karo inay kasoo dhismaan ayaa muhiima wixii daldaloolaahoo jirana runtii iyadoo loo tanaasulayo galmudug ayaa la aqbala waa mahadsantaha waa kugu soo noqon doon waxaan siinayaa cabdulaahi shirwac waa ujeedaa meesha hadda arrinta galmudug ay marayso iyo taariikhdii iyo wixii ay soo martay maxaa adoo soo koobaya halka u aragtaa
halku halku horta waxa weeyaan meeshan marka wax la dhisayo dhinacyo ayaa ayaa ayaa muhiim ah iyaga ayaa kasoo qayb gala dhinacyadii muhiimka ahaa qayladooda in la demiyo waayo waa in la wada hadlo hawsha maaragtay dhulka la dhigo la wada hadlo habeena la wada hadli kara laba habeena la wada hadli karaa aniga waxay igu muuqataa haddii muxuu ah sida hadda ay u kala taataagan tahay mada madaxweyne la doorto waxaa muuqanaya inaan waxba laga baran khaladkii iyo ilduufkii dhacay labadii kun iyo lix iyo tobankii halisma ay magaaladu degaankaasi uu ugu jiro inuu dhaxlo maamul aan shaqaynaynin midda kale oo meesha uu ku jirtaa waxa waaye deegaankaasi waxa weeyaan qayb kamida shabaaba haysta qayb kamida waxaa laga yaabaa inay iyaduna meelo kale ka tirsan tahay ayaa dhici karta shalay waxaa la isu keenay afar maamul ama saddex maamul ayaa la isu keenay maanta in loo noqdo maamuladii waxay noqonaysaa ayaa darro weyn oo siyaasadeed ayay noqonaysaa marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka garwadeenka ka ah dawladda federaalka soomaaliyeed inay dhegeysato cabashooyinka ka imaanaya xubnaha muhimka ah yaniqeybaha muhimka ahaan ka hadlay sida ahlusuna waljamaaca oo kaleeto iyo madaxweynihii oo kaleeto in la dhegeystaayay way mudan tahaan kabaa waa mahadsanta waxaan siinayaa xildhibaan cabdixakiim maxaa u aragtaa xalka adoo soo koobaya gabagabadii barnaamijka ani xadka waxaan isleeyahay wuu cad yahay wakti ku filanaa la siiyey buxuustiin wakti ku filanaa la siiyey in lawada hadlo galmudug waxay soo gaartay heerkii ay baarlamaan iyadoo ay leedahay u dhismo waa in dadka soomaaliyeed ee deegaankan degan galmudugta iyo siyaasiyiinta tartamaya intuba ay ku qancaan baarlamaankooda waa inay iska sharaxaan waa inay iyaga cod weydiistaan waana in kayso loo dhaafo shaqadiisa waajibkiisa dastuuriga ah inuu guto cidda galmudug kusoo baxda oo baarlamaankaasi doortana lala wada shaqeeyo ama atraafta siyaasiga ah ee doonaya ama dhinacyada siyaasadeed ee hadda cabashada muujinaya cabashadooda waxaan aaminsanahay dadka reer galmudug in ay aada u og yihiin inaanay jirin meesha agtooda inaysan oolin waxa ay ka cabanayaan cabasho cadaalada inaysan hayn cabashadooda cabasho ku salaysan qanaaco la-aan siyaasadeed iyo maxaa la yidhaahdaa inaysan xataa ahayn laakiin waxa la yaqaano oo la og yahay waxa aad rabto oo in magaalahaad lacag u baahan tahay oo in lagula xaliya adagtaa waa inay jiraan cid aan la aqoonin waxa ay ay u baahan yihiin oo u baahan in maalin walba xarig laga furo oo ay mid kala duntaan oo mid kale laga furo oo ay mid kala duntaan danta iyo masaalixda dadkana looma sugi karo kuwa cadowga haysto in laga xoreeyo u baahani ma sugi karaan kuwa dhibaataysanee horumarka u baahani ma sugi karaan murashaxiintana taladiida ugu dambeeya waxa weeyaan baarlamaanka galmudug inay aaminaan inuu yahay baarlamaankii galmudug ee galmudug matalaya inaynana fawdo iyo maxaa la yidhaahdaa inay doorashadii carqaladeeyaan iyo inay idaacadaha ka yidhaahdaan waa la qeybsan yahay macno inayna galmudug u samaynaynin inay ilaahay tala saartaan baarlamaankana hortagaan kalsoonidana weydiistaan insha allah qofkii ilahay uga daraa madaxweyne ka noqonayo galmudug waa mahadsantaha haye waxaan siinayaa xildhibaan cabdullaahi wehliye runtii anigu waxaan aaminsanahay oo aan ku dardaarmayaa galmudug meel fogaa laga keenay wakti ju wakti dheerna waa lasoo geliyey runtii isku tanaasul iyo isku raaraadin iyo isku jiibjiibis iyo maaragtay ayaa meesha lagu keenay runtii muddo saddex sano ah ayaa processkan dib u heshiisiinta galmudug uu soo socday ee hadda maamulkan ugu dambeeya lagu dhisay waxaan qabaa aniga wixii saddex sano runtii aan soo wadnay inaanan ku dhamaystirin buuq iyo eed iyo qaylo boqolkiiba sagaashan iyo shan shaqadii loogu talagalay in lasoo qabto waa lasoo qabtay wax dhibaatooyina oo maxaan ku rahdaye hadda aan la xallin karin oo ka dhacayna ma jiraan waxaan qabaa aniga inta yaree dhiman waa la dhamaystiri karaa hal tanaasulaad ha la muujiyo ahlusunna waljamaaca dib ha loo raadiyo lagama maarmo maamulka loogama maarmo murashaxiinta cabashooyinkooda ha la xaliyo oo hala dhegeysto xildhibaanadana runtii time ku filan oo ay murashaxiinta ku kala bartaan aaraadooda iyo fikradahooda ha la siiyo wix intaas ka dambeeyana waxaan aaminsanahay in doorasho rasmi ah oo xalaala ay ka dhici karto haddii la yidhaahdo laakiin yaan waxba la dedejinin runtii meel fogaa loo socdaa wax adag oo bulshada soomaaliyeed u adeegaana loo socdaa geedkii orod lagu fulo runtii waxaan dhihi lahaa orodaa looga degaa hala qanciyo dhammaan darafyada cabashooyinka qaba waana la xali karaa aada u mahadsantihiin dhammaantiin cabdulaahi shirwaac xildhibaan cabdulaahi wehliye iyo xildhibaan cabdixakiim macalin aada u mahadsantihiin
waa mahadsantahay
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan aanu ku eegaynay arrimaha maamul samaynta galmudug iyo xaaladaha ku xeeran waxaa barnaamijka ka qayb galaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka muddo fogna kasoo shaqaynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah haddana ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wehliye oo isna ka mida xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya maalmo ka horna iska casilay xilka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha kana mida musharaxiinta galmudug intaan mar kale dib ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
tahay aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala soo codsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka haatanna qodobadii wararka ugu door korona haddaan idinkugu celinno wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay jidka u dhexeeya balcad iyo jowhar maanta sida idaacadda v o a ay u sheegeen ilawareedyo ku sugan magaalada balcad qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda oo maraya deegaanka sayga oo waqooyiga ka xiga magaalada balcad qaraxan ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen askar dhowr ah gurmad ayaa la sheegay inuu u socday oo dadkaasi ama askartaasi dhaawacantay lagu daadgureynayay wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn maanta oo jimco ah ayaa ah maalinta u dambeysa ee soo bandhigista dooda dacwadda xilka qaadista madaxweynaha maraykanka donald trump ee ay jeedinayeen maalmihii lasoo dhaafay sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah ay ka horjeedinayeen aqalka sanadka oo haatan dacwaddu ay hortaallo in xafiiska laga eriyo madaxweyne trump ayaa ah mid aad u adag maadaama jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin aqalka sanadka laakiin weli dimuqraadiyiinta ayaa ku dadaalaya ama jeedinaya hadallo ay kusoo ay kaga codsanayaan xubnaha jamhuuriyiinta ee boqolka ah ama xubnaha labada xubnaha labada xisbi ee golaha sanadka ee boqolka xubnood ah inay xilka ka xayoobiyaan madaxweyne trump haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta aanu dib ugu noqonno sidii aad wararkaba ku maqlayseen daa-uud cali masxaf fanaanka weynaa ayaa ku geeriyooday magaalada jigjiga ee deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya waxaana dib ugu noqonaynaa mid ka mid ah kaalmihii sugaanta ee allah u naxariisee daa-uud cali masxaf
waa heestii daalo fanaankii codka baxsanaa daa'uud cali masxaf oo maanta ku geeriyooday magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista jimi tani kulanti dambe nabadgelyo